galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa galab isniina shan iyo labaatanka bisha novembar sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo cashe ibraahim
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mida daadad la sheegay inay gooyeen jidadka isku xidha magaalooyin ku yaalla bariga puntland dhammaan gobolka iyo maamul goboleedka puntland roob baa qabtay roobabkaasu waxay jeesteen waxyeello soo gaadhay waddooyinka dadka iyo dunyadu waxba kuma haysa noqon laakiin waddooyinkii wuxuu jiray degaanku a go'ay oo waxyeello gaadhay
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan magaalada beledweyne oo ay ka socoto howlaha biyo saarista kadib daadadkii dhowaan halkaasi ka dhacay dadka waxaan la qabnay biyobaxdii soo baxday hadda waxaan loo dheer haddaan xaafad lahay inta waxa hadda aad arkaysaan oo meesha ka socda siddeed motoor baan saarnay lix maalmoodaan wadnaa haddana in hal maalin la taabto lama moodo dadkiina meeshuu waa ku noolaawaana way soo noqonayaan inay magaalada yimaadaan ay rabaan biyahaas hadday ku sii jiraan meesha cudurro iyo wax dhibaato badanaa ka dhalanaysa
barnaamijkii leyska v o a xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka
madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xilkii ka qaaday xeer ilaaliyihii guud ee hore axmed cali daahir isagoo xilkaasi u magacaabay suleymaan maxamed maxamuud war ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ee villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in magacaabistani ku timid soo jeedinta hogaanka maxkamadda sare ee dowladda federaalk ah madaxweynaha ayaa waxa uu faray xukuumadda una jeediyey hay-adaha sharci dejinta inay soo dhammaystiraan golaha adeega garsoorka lana waafajiyo dastuurka ku meel gaarka ah iyo xeerarka khuseeya dhismaha golahan si loo dhammaystiro dib u habeynta garsoorka iyo hannaanka cadaaladeed ee dalka madaxweynaha ayaa dhinaca kale u mahad celiyey xeer ilaaliyihii hore ee qaranka axmed cali daahir ee shaqadii uu u soo qabtay dalka iyo dadaalkii uu muujiyey muddadii uu hayay xilka xeer ilaalinta guud ee qaranka
guddiga farsamada ee maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug ayaa ku dhawaaqay jadwalka cusub ee doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha maamul goboleedkaas war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga farsamada ayaa lagu sheegay in baarlamaanka galmudug lasoo xuli doono inta udhexaysa waa sagaal iyo labaatanka nofembar ilaa iyo sagaalka disembar doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa dhici doonta toddobiyo tobanka ilaa iyo saddex iyo labaatanka disembar ee sanadkan murashaxiin dhowr ah ayaa u taagan hogaanka maamul goboleedkaasi galmudug xoogaga u olo-oleeya dimuqraadiyadda ee hong kong ayaa guul ka gaaray doorashooyinkii maxalliga ahaa ee xaddii shalay taas oo tirada ugu badan ee codbixiyaasha ay fariin ugu direen maamulka haystaa taageerada xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada beijing musharaxiinta mucaaradka ayaa ku guulaystay sagaashan boqolkiiba kuraastii loo tartamayey sida uu baahiyey telefishinka hong kong dimuqraadiyiinta ayaa maamuli doonaa aqlabiyadda golaha degaanka iyaga oo haysta toddoba iyo toban ka mid ah siddeed iyo tobanka kursi ee wakiilada degaanka kadib muddo dheer oo wax kursi ah aanay ku soo lahayn golahaasi codbixinta ayaa dhabarjab weyn ku noqonaysa maamulka uu shiinuhu taageero kuwaas oo soo maamulayay siyaasadda hong kong waana codayntii u dambeysay ee sii socoshada taageerada dadweynaha ee dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee shantii bilood taasoo noqotay mid si xoogan u sii kordhaysa
wasiirka gaashaandhigga maraykanka mike esper ayaa shaqada kariyey xogeeyaha ciidanka neefiga maraykanka richard spencer arrin la xidhiirta askari ciidanka neefiga ka tirsanaa oo lagu eedeeyey inuu dembiyo dagaal ka geystay dalka ciraaq esper ayaa amarkan bixiyey axaddii shalay iyada oo spencer oo warqadiis casilaadin ah u gudbiyey sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga jonathan hofman arrintan ayaa la xidhiirta sarkaal lagu magacaabo edward edward gallagher kaasoo lagu tuhmay inuu dembiyo dagaal ka geystay ciraaq sannadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii waxaa laga cafiyey dembiyo kale oo uu geystay oo uu duul ku jiro iyadoo lagu helay dembi ah inuu isku ag sawiray meydka wiil dhallinyara oo ka tirsanaa ururka isis markaas kadibna darajadiisii hoos loo dhigay hase yeeshee madaxweyne trump ayaa soo farageliyey cafisna u fidiyey sarkaalka iyadoo darajadiisii iyo mushaharkiisiiba loo soo celiyey markii toddobaadkii hore uu trump ogaaday in ciidanka neyfigu uu qorshaynayo in arrinta galagaar dib loo eego si loo go'aamiyo inuu sii haysan karo biladda lagu magacaabo trident pin taas oo muujinaysa inuu xubin ka yahay unuga kamaandoosta xulka ah ayaa mar kale trump uu arrinta soo farageliyey madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka ku qoray neyfigu kama qaadi doonaan edi galliger oo ah dagaalyahan ciidanka neyfiga ka tirsan biladiisa trident pen kiiskan si xun baa loo maareeyey bilowgiiba shaqadaada ku noqo ayuu madaxweyne trump ku qoray bartiisa
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaadbay in loo baahan yahay in soomaaliya ay horumar ka gaarto la dagaalanka xadgudubka ku salaysan jinsiga arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo caalamka laga bilaabay olole socon doona lix iyo toban maalmood oo lagaga hortegayo arrimahaasi cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa inoo haya war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobey war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa lagu sheegay in iyada oo la tix raacayo bilowga ololaha sannadlaha ee caalamiga looga soo horjeedo xadgudubka ku salaysan jinsiga loo baahan yahay in la muujiyo muhiimadda uu leeyahay horumar laga gaaro arrimahaasi wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya jemes swan ayaa sheegay in rabshadaha ku salaysan jinsiga iyo rabshadaha galmada ay yihiin qaab lagu caburiyo ka qaybgalka siyaasadeed bulsho iyo dhaqaale ee haweenka iyo gabdhaha ergeyga qaramada midoobey ayaa sheegay in haddii haweenka oo ah kalabar bulshada ay ka qaybgeli waayaan dhinacyada uu xusay aan la gaari karin nabad iyo horumar waara war-saxaafadeedka xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa ka soo xigtay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobey inuu xusay in ka hortagga iyo soo afjaridda xadgudubyada ku salaysan jinsiga iyo galmada ay arrimo lagama maarmaan ah u yihiin soomaaliya si ay u gaarto mustaqbal ka wanaagsan kan hadda jira ololaha lix iyo tobanka maalmood ee u howlgelidda la dagaalanka xadgudubka ku salaysan jinsiga wuxuu bilaabmayaa maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka nofembar kuna beegan maalinta caalamiga ah ee ciribtirka tacadiyada ka dhanka ah haweenka wuxuuna soo idlaanayaa maalinta xuquuqul insaanka halkudhigga ololaha sannadkan waa iftiimi mustaqbalka dunida sinaanta jiilka waxa ay ka hortegaysaa kufsiga war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya ee la ansixiyey laba kun iyo labaiyo tobankii uu dalka u ballanqaadayo ciribtirka takoorka sabab kasta ha lahaadee oo uu ku jiro jinsiga wuxuuna mar kale xaqiijinayaa xaqa lama taabtaanka ah ee qof kasta u leeyahay badqabka jir ahaaneed iyadoo tallaabo kale horey loo sii qaadayo ayaa bahda qaramada midoobey waxa ay ku boorinaysaa baarlamaanka oo weliba mudnaan la siinayaa inuu ka baaraan dego uuna meel mariyo hindisi sharciyeedka dembiyada kufsiga war-saxaafadeedka ayaa lagu xusay macluumaadka laga soo ururiyey hannaanka maaraynta xogta ku saabsan xadgudubyada ku salaysan jinsiga marka la eego tirada guud ee dhacdooyinkii dhacay intii u dhexaysay janaayo ilaa iyo sebtembar labakunsagaalytobankii kufsiga ayaa noqday shan iyo toban boqolkiiba halka xadgudubyada jinsigu ay noqdeen saddex iyo toban boqolkiiba helitaanka cadaaladda ayaa ahayd arrin adag sida lagu xusay war-saxaafadeedka qaramada midoobey sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu xusay in dhibanayaal fara badan ay ka baqayaan aargoosi oga yimaada dembiilayaasha iyo ceebeen ay kala kulmaan bulshada ugu dambayntiina war-saxaafadeedka ayaa muujiyey in bahda qaramada midoobey ee ka howlgasha soomaaliya ay ka go'an tahay inay taageerto dowladda iyo dadka soomaaliyeed si ay uga caawiyaan haweenka iyo gabdhaha soomaaliyeed sidii ay ku gaari lahaayeen himiladooda oo buuxda uguna noolaan lahaayeen nolol ka maran xadgudub noocyadiisa kala duwan
aad ayuu umahadsan yahay warbixintaasi ku saabsan qaramada midoobey oo shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in soomaaliya ay horumar ka gaarto la dagaalanka xadgudubka ku salaysan jinsiga waxaa saxaafadeedkaasi inoo soo koobayay cabdulqaadir samakaab halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal kadib roobab laxaad leh oo ka da-ay gobolka bari ee maamul goboleedka puntland ayaa la sheegayaa in magaalooyin badan ay go-doon noqdeen markii ay daadad goob weyn wadooyinka ay gooyeen waddooyinkii carrada ahaa caashe ibraahim caashacuud ayaa dhibaatada fatahaadahan gobolka bari ka wareysatay mid ka mid a ganacsatada deegaankaasi oo lagu magacaabo cali maxamed sagaale walaale waxaan qabtay roobab baana qabtay dhammaan gobolka iyo maamul goboleedka puntland roobab baa qabtay roobabkaasu waxay degsteen waxyeelo soo gaadhay wadooyinka dadka iyo dunyadu waxba kuma haysa noqon laakiin wadooyinkii uxiri jiray degaanka baa go-ay oo waxyeelo gaadhay waxyeeladaas oo ay ugu daran tahay wadada la yidhaahdo dabaaqa oo dacaana ah oo la wada yaqaan oo go-an oo roobkii wadadaasna waxaa la sameeyey kun sagaal boqol kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii baa sameeyey marka wadadaasi waa wadooyinka halbowlaha oo gobolka looso nolola ku diday wadadaasi way go-an tahay wadooyin kaleto oo tuula la yihahdo xuurshe dhurbo degaankaasi oo dhan bay isku xidhaa ilaaha iyo murcayo caabo degaankaasi o dhan bay isku xidhaa wadadaasi waa wadadii wiil loo soo mari jiray wadadaasi way go-an tahay waddo kaleto oo umada galgala meel la yihahdo tuulaha oo deegaanka ka tirsan iyaduna way go-an tahay magaalada ugu dhow waa magaalo la yidhaahdo dhurba la yidhahdo ba hadda noogu dhow magaalada dhurba la yidhahdo waxaa noo jiraa kilomitr shan iyo toban kilomitr bay noogu jiraa waxaa ku xigta tuulo kaleto oo la yidhahdo hoolaha iyaduna magaalaha waxaa noo jiraa lixdan kilomitr waxaa udhexaysa wadada dhabaaqa la yidhahda udhexaysa wadadaas go-aan wadadaasna waxaa waxay kasoo leexataa kalabeer bay kasoo leexataa oo laamiga ah bay kasoo leexataa waxay kusoo degtaa magaalada magacay kusoo degtaa gobolka way sii dhexmadhaa gobolka gardamuud way sii dhexmadhaa wadadaasaa go-an marka waxaanu ka codsanaynaa maamulka dowladda puntland barasaaba gobolka dhammaan hay-adaha caalamiga wadadaas inaanu gaarsano inay tahay waddo go-an haddii tahay caafimaad haddii tahay dadkii xanuunsanaayo degaankii kala go-an hoola murcanyo meesha la yidhaahdo mudiye geel geel xagar degaankaasi dhan wadada isku xidhaa haabo gasaley way go-an tahay caliyo waxaad ka warantaa magaalada waxaad sheegtay inay biyo gooyeen wadooyinkii magaalada soo galayo wadooyinkii magaalada soo galayo o dhan miyaa xiran wadooyinkii magaalada soo galayo oo dhan baa xiran haa waxay soo maraa ma jiraan badda hadda lasoo maraa magaalada boosaasa laga soo baxaa baddaa lasoo maraa magaalada marka wax beriga kasoo gala haba yaraatee ma jiro oo gaadiidka dhan waa suxan weyn haa inta badan badeecadaha soo gala magaalada ama degaanka murcayo gaadiidka soo gala iyo badeecadaha yimaada xaggee ka yimaadaan qaybahay ka yimaadaan waxay ka yimaadaan magaalada boosaas oo dekeda caalamiga bay ka yimaadaan nin badda waa lasoo maraa berigan waa lasoo maraa marka dhinacii beriga ah baa kala go-an degmadu xataa way kala go-an tahay oo qaar waxaa la yidhahdaa hoola nuudiya gada xagar baa la yidhaahdaa inta kaletana waa magaalada murcayo iyo dhul kaleto degaan hoos yimaado iyada ruuxooda way kala go-an tahay wadada udhexaysay oo halboodaha u ahayd baa go-an wado kaletoo la dhurba la yidhaahdo xataa waxeerta taalo ruuxeeda waxaa noo jidhaa shan iyo toban kilomitr bay noo jidhaa xataa iyada waa ay go-an tahay marka laakiin magaaladu waa magaalo xeebeed miya magaaladu waa magaalo xeebeed haa marka waxaad sheegtay wax beriga ka soo galaa inaanay jirin laakiin dhinaca badda marka dhinaca badda maxaa idinkaga yimaada waa magaalada boosaaso oo keliya bay dhinaca badda badeecadaha idinkaga yimaadaan ha dhinaca dhinaca badda ha dhinaca badda waa laga yimaada lakin dawixii beriga ugu badnaayo wax ka imaan jireen oo tuulooyinkii waa kala xiran oo caafimaadkii dadka kaleto ku dhex mari jiray gaadiidkii aan sida waday intooda way saxna yihiin marka waagii hore dadku ururo magaalada ka jira iyo dadka dhiiwanaha kaalinjira way samaysan jiray tan marka wixii horeto anagu aan qabsan jirnay oo aanu sii fulen tan midka culus weeye oo cabashada wax naga keenay ah inaanu saxaafadda la hadalno marka badeecadaha dhinaca beriga idinkaga imaan jiray ee hadda xiran maxay u badnaayeen waxaa kamid a walaal waxaa kamid a walaal magaalada waxaa kamid a hantidii saadiyaa ka imaan jiray sida xidiga meydiga beeyada raashinkii quuduldaruuriga ahaayo oo kasoo bixi jiray magaalada boosaasa kasoo bixi jiray oo meesha noo soo mari jiray oo gaadiidka waaweynaa soo mari jireen oo xaniban dadkii rakaabka ahaayo wadada mari jiray oo degaanka isu dhex mari jiray oo kala go-an dhammaan adeegyadii o dhan baa kala xiran muddo inteen la eg baad biyahan ku dhex jirtaan oo hadda biyahan ay idin go-doomiyeen goormay da-een biyahan sidan idin galaya walaal muddo u hunaayey daba beriya hunaayey maantii buu naga kacay roobka ma garatay maantaybu roobka naga kacay magaalada dhexeeda xataa beri waa fadhiyaan ino aad iyo aad magaalada ruuxeed guryo xataa dunya magaalada dhexeeda way jiraan ino roob dartiis roobkana wuxaayey muddo daba beriya hunaayey maanta unbu roobka naga kacay intii ka horreysay waa naayo marka gudaha magaalada ka waran marka laga soo tago wadooyinkii banaanka aad uga baxayseen oo xiran kuwa gudaha ma la isu socon karaa oo dadkii dadkii magaalada dhex deganaa ma isu socon karaan magaalada gudaheeda roobku waa ku da-ay dhibaato saa u sii weyn oo wadooyinka oo aan dhibaato saa u sii weyn kama jiro magaalada guryaha yaryar iyo waxyaalo badan waa ajdaamin laakiin wax saa u sii buuran ma aha muhiimadu waa wadooyinka kala xiran oo roobka daadka kala goyin wey laakiin magaalo caadi wey wax siyaada magaalada ka jiraayo roobka isuma jiraan wadooyinka wadooyinka roobku ma burburiyeen mise biyaa fadhiyo haddii biyahaasi ay dhammaadaan waa kuwo la mari karo maya walaal wadooyinku waa wadooyin buuraa weeye wadooyin buura waaweynaa weeye wadoonka waxaa sameeyey talyaaniga waa sameeyey muddo badan dana dhisan tahay sida aan hore kugu sheegay waa wadooyin buura yaalla meel buura yaalla oo togag ay kasoo dhacaanin togagaa marka biyihii kasoo dhacay baa kala gooyey oo sidaas macnihi bay ku kala go-an yihiin biyo fadhiya ma jiran waddadii way burburtay miya waddadu waa burbursan tahay ha waddadu waa burbursan tahay ha ha
kaas wuxuu ahaa ganacsade cali maxamed sagaal leh oo khadka telefoonka ee gobolka bari ugu warramay waryahayga caashe ibraahim caashe cuud
weli waxaad la socotaan ah, tabinta iyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a odayaal iyo dhallinyaro isxilqaamay ayaa bilaabay inay ka saaraan biyo ku haray xaafadaha ku hareeraysan suuqa qudaarta ee magaalada beledweyne gudoomiyaha xaafadda buundaweyn ayaa sheegay in baaxadda biyaha xaafadda ku jira ay aad uga badan yihiin awoodda dhaqaale ee dadka xaafaddaasi ku nool xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray dadkan isxilqaamay ee deggan xaafadda buundaweyn ayaa ku guulaystay in ilaa xad xaafadooda ay biyaha ka saaraan biyahaasi oo ah kuwii ka haray fatahaddii dhowaan ku dhufatay magaalada beledweyne axmed shariif xasan oo ka mid ah dadka deggan xaafadda filter ayaa waxa uu sheegay in isxilqaamidooda ay timid kadib markii ay waayeen maamul ama hay-ad ka jawaabta biyaha faraha badan ee dhex fadhiya xaafadooda haddii ummaddii soo noqdeen ilaa hadda annaga waa guryihii waa ku soo noqon la'nahay hadda waxaa ii bannaanaatay laba qol labadii qol ii bannaanaatay ciddii dhammay waa isku soo hal meelaan wada degnay gurigayga dhexdiisa hadda waxaa ku jiro lix qol oo biyihii ku jiraan hadda haddaan la bixinin bil laba bilood kalena waa ku jiraayna hadda waxaan soo deenaan soo qaadanay nafta iyo matoorada lacagtaan ku bixin wayna deenaan hadda ku bixin waynaa ilaa hadda toddoba boqolaan soo maro haynaa aan ku bixinay oo dhulkii lagu jeexay ilaa beerta calisaan aan ku joogo haynaa ummaddii ayadaaba loo gargaaraayo maxaabay kuga bixiyaan masxiiba ayaga hadda gargaar la siinaayo raashin iyo waxa macaawina la siinaayo dhinaca filter waa ka baxeen dhinacay ku jiraan waa beerihii iyo waxay ku jiraan suuqii dabageed iyo iyo guryo inta ku jiriyo guriguryaha maba awoodaan inay bixiyaan laanna marka u yarta laba kun saddex kun oo doolar waa rabtaa in meesha lagu bixiyo ilaa labaatan beri soddon beri inay matoorada ku bixiyaan xaaji cali cabdi fiidow oo ka mid ah dadka deggan xaafadda ayaa waxa uu sheegay in cabsi weyn oo dhinaca caafimaadka ay ka qabaan biyaha midabkooda isbedelay ee xaafadda iyo suuqa qudaarta ku haray markii markay nagu bateen cabashadii dadka oo biyihii ay ridkii noo fadhiyaan oo suuqii ay degeen oy madoobaad noqdeen oo wax bixinaa la arag xaafadda odayaasheedii iyo dhallinyaradeedii iyo haweenkeedii waa la isxilqaamay waxaa la yidhi bal icda islaamahoonna kaalmaydoo noo soo gurmatay inaan helno iyo in kaleeto bal annaga oo aan bilaawno intii tabarteenna aan la rafanno waxaan keennay lix matooraan keennay ilaa muxuu ahaye xooggooda ilaa shalay galabtiyay bilowdeen hadda maanta waa shaqeyhayaan biyihii waa yaraadeen alxamdulilahi shukr rabbilcaalamiin muxuu ahay hal kilomitir oo isweeray biyaha ku jiraan kor marka hadda waxaa moodaa in waxoogaa ka soo degoohayaan waxaan sugaynaa marka oon rabnaa in wixii islaam ahoo noo gargaarayaoo maxuu naga kaalmaynaya anaga awood ma lihin xaafadaan nahay oo haddana biyihii iyo masiibadii waxay ku dhaceen meel laga shaqaysta ayna jirin annaga waa bilaawnay marka waxaan rabnaa wixii islaam ahoo noo kaalmaynaya inay noo soo gurmaan nala arkaan ee biyaha naga bixiyaan gudoomiyaha xaafadda buundaweyn maxamed cabdulle shaate ayaa waxa uu sheegay in baaxadda biyaha xaafadda ku jira ay aada uga badan yihiin dhaqaale ahaan awoodda dadka xaafadda deggan dadka waxaan la qablay biibaxdii soo baxday hadda waxaan loo dheer haddaan xaafadnahay inta waxa hadda aad arkaysaan oo meesha ka socda siddeed matoor baan saarnay lix maalmoodaan wadnaa haddana in hal maalin la taabto lama moodo dadkiina meeshuu waa ku noolaawaana way soo noqonayaan inay magaalada yimaadaan ay rabaan biyahaas hadday ku sii jiraan meesha cudurro iyo wax dhibaato badana ka dhalanaysa sidaa awgeed annagoo ah maamulka xaafadda oon waxbana hayn ayaan isilqaannay matooradaasaan ka aruurinay dad muxuu ahaa wax sadaqaysanaya oo iskood isku hilqaamay matooradii waa saarnay shidaal ma hayno lacag loo macnaha oo ummaddii la siiyo meesha lagu haya lama hayo maamulka meesha ka jira oo gobolka ka jirana hadda iyo degmadaba aniga ma aaminsani hadda maamul annaga loo shaqaynaya inay yihiin ma aaminsani sababtoo ah dhibaatadan biyo baxadii iyo tahaddarna haysantaba wayna maqlayaan darisna waa naamana noo imaan waxaan marka ka codsanaynaa bulshada ku nool beledweyne in ay laga kaalmeeyaan biyahaas meesha ku jira dadka wax sadaqaystay oo xoolaha keenay oo ummadda siinaya inay arkaan dhibaatadan taalla xaafadda ayadoon biyihii ka qaxin oo biyihii ku jirta haddana biyihii sidii ugu sii jiraan dhibaatadaasaa xaafadda taalla ayagana iyo qolada wax maamulaysaana waxay noo arkaan meel aan waxba ka jirin war haddaad muxuu ahaa aad shaki ka qabtaan imaada oo arka dhibaatada meesha ka jirta magaalada beledweyne waxaa jira xaafado aanan weli dadku ku soo laaban kadib burbur baaxad leh oo soo gaaray guryaha dadku ay degganaayeen iyo waddooyinkii ay dadku isticmaalayeen xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatanna waxaad ku soo dhowaantaan barnaamijkii ilayska v o a waxaa noo soo jeedinaya waryahayga maxamed colaad xasan
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa beerashada timaha ee dadka bidaartu gasho oo ku soo badanaya mujtamaca soomaalida dhexdeeda timaha oo qofka ka daataa waa wax badanaa saameeya oogada madaxa ama dhakada sare sida dhakhaatiirtu ay sheegeen waxay noqon kartaa mid ka dhalata hidde aad ka dhaxasho waalidka waxaa kaloo keeni kara isbeddel ku dhaca hormoniska qofka xaalad caafimaad darro oo la soo gudboonaata ama dawo uu qaato oo saamaysa tintiisa inkastoo qof walba ay timuhu ka bi'i karaan haddana waxaa aad ugu badan midda ragga oo marka ay timuhu hoobtaan isu beddesha waxa loo yaqaano bidaarta sida daraasadaha laga sameeyey iyo dhakhaatiirtu ay isku raacsan yihiin waxaa qofku in bidaari ay soo hayso ku gartaa calaamado ay ka mid yihiin timaha oo khafiifa madaxa oo yeesha bara ay timuhu ku yar yihiin timaha oo si degdega u daata marka uu qofku shallaysanayo ama uu qubaysanayo iyo kuwo kale laakiin sannadihii ugu dambeeyey dunidan casriga ah waxaa ku soo kordhayey xalka loo helay bidaarta oo waxaa si xawli ah u soo badanayay dhakhaatiirta ku shaqaysta qaliinada timabeerista soomaalida ayaa ka mid ah dadka ku soo badanaya ee tegaya goobaha timaha lagu beero gaar ahaan waddanka turkiga doctor maxamed axmed maxamed oo ka howlgala cisbitalka medical bark oo xarumo ku leh magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka turkiga lala shaqeeya dhakhaatiir samaysa qaliinada timabeerista ayaan kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada ankara waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo hawshan timabeerista casriga ah hawsha timabeerista waxa weeyaan waa waa howlaha ugu wanaagsan ee markaa waddankan turkiga uu aada ugu horumarsan yahay vo system habka la ydhaha ama voom system waa habka organic ama timaha oo loogu tegayo jiridooda timaha bani aadamku markaad eegto waa laba ama waa saddex leh haddii qofku saddexdii jiradood ay nool yihiin micnaheedu waxa weeyaan qofka timaha waa lagu guuleysan karaa boqol kiiba boqol haddii qofka laba jirid ama laboole uu leeyahay waxaa loo baahanayaa hab artificial ah ama technology iyadoo la adeegsanayo in lagu xoojiyo doctor maxamed ayaa sharaxaya wakhtiga ay qaadato hawsha timabeerista iyo sida loo sameeyo hawsha timabeeristu waxay qaadataa two days ama laba cisho maalinta u horeysa waxa marka hore aanu baarnaa qofka dhiiggiisa in allergy ama howlo kale ay jiraan marka taa laga soo gudbo barnaamijku wuxuu qaataa eight hours sideed saacadood oo markaa timihii jiridda hoose loogu tegayo badanka downarka qaybtaan ama ku-deeqaha waxa weeyaan waa qaybta dambe ee timaha waa xagga dambe qofkasii jeedo xaggiisa qadaadka dambe ayaa laga soo qaadaa timaha waa ilaahay baa ku beeray oo ugu talagalay inay meeshaas noqoto meesha dee ku deeqaha timaha ama meesha timuhu ay kasoo baxaan marka timihii xaggan hore bidaarta aynu lahayn ama qofkii timaha aan inta hore ku lahayn waxaa timihii xagga dambe ku yaalay tusaale ahaan saddex kun laba kun iyo shan boqol ilaa afar kun waa la gaadhsiin karaa ilaa shan kun kolba intii laga helo qadaadka xagga dambe wixii intii laga helo beertaa dambe ayaa xaggan hore la keenaa oo lagu beeraa barnaamijkani markaad fiiriso sideed saacadood buu socdaa maalinta ku xigta waxaan samaynaa waa loo maydhaa qofka oo waxa laga maydhaa dhammaan timihii dambe ee markaa loo beeray ayaa shamboanis iyo qalab daawooyin loogu talagalay baa loogu maydhaa barnaamij kaloo waxaa jira lagu taageero oo ah plasma ama dhiig gacanta inta laga qaado la kala sifeeyey unugyada qayb unugyada wanaagsan ee wax beeridda qaabilsan ayaa toos loogu waraabiyaa timaha inta hore ee la beeray plasma baa laydhaa backageka way ugu jiraan oo qofku marka uu nala soo xidhiidho all waxaa la siiyaa backage dhamaystiran oo wax walba ay ugu jiraan waxaanay qaataa two days after that qofku wuxuu ku laabtaa shaqadiisii waana lala socdaa control baa loola socdaa muddo bil laba bilood gudahood ayay madow kusoo noqdaan oo qofkii timihii ku yeeshaa wixii intaa ka dambeeyana timihiisi organic ama normala ayay usoo baxaan waxa intaa aan kusii dari lahaa timaha hore marka ugu horeysa la beeraa way daataan oo kuwaasi waa waa kuwii carinayay wixii intaa ka dambeeya timihiisi normala ayay usoo baxaan oo qofkii uu timaha u yeeshaa waxaa kale oo muhima qofku hadduu is arko tusaale ahaan in timuhu ay soo bidaartu soo gelayso inuu si deg dega timaha u beero waxay taasi ka hortegaysaa dadka qaar waxaa jira timaha in loo beero shan kun oo shan boqol oo graft oo keliya ay ku filan yihiin laakiin hadduu qofkii uu no problem dhaho oo hawshiisi iska sii wato waxaad arkaysaa iyadoo bidaarta intay sii weynaatay hadhow ilaa afar kun oo graft loo baahanayo si loo buuxiyo meeshaa banaanaatay gadhka waa laga qaadi karaa timaha dadka qaar waxaa jira qadaadka dambe timaha aanu kasoo ururinayna aanay ku filnayn marka waxaa loo waxaa loo yimaadaa ama laga soo ururiyaa gadhka oo gadhka waxa waa downar fiican ama waa meel fiican oo timaha laga heli karo sheekh doon warsame oo wax ka dhiga jaamacadda harvard ee dalkan maraykanka ayaa ka mid ah soomaalida u tegay turkiga si ay timo u beertaan waxaan kala sheekaystay wixii uu la kulmay horta imin muhiimadda waxay tahay marka ugu horeysa waa inaad iska samaysaa research oo inaad samaysad weeyaan intaad meeshaad aadin haddaad dadka haddii aad dad aad ka aqoon waayo waxaa jira meelo badan oo timaha lagu sameeyo oo maaragtay dhahaan clinics marka clinic-yaashu aad bay u badan yihiin qaar waxaa haddaa jira aan layihiyo ma ayaan maqlay oan sharci aan lahayn ba hataa maaragtay black market timaha ku sameeya marka anigu waxaan sameeyey research baan sameeyey dakhtariinta maaragtay baa fiican in laga samaysto isbitaallada waaweyn oo timaha sameeya waxaan sii baaray review-ga oo waa dadka wadamada kale ka yimaada for example u k germanka oo kale wixii ay ka yidhaahdeen ha waxay ka yidhahdeen baa sii sii maaragtay sii sii sii research ku sameeyay yes waa gartay markii abreshinka la bilaabay maxaa lagugu sameeyey ma tintaa la xiiray ma bal haddaad sharaxda meesha
ha marka soo marka hore markaa geshid waxay ka waxay fiirinayaan timahaaga siay u adag yihiin micnihii khasab maaha inay maaragtay timaha lagu sameyn karo waayo qof kasta timihiisu waa different weeyaan timo waxaa jirayo aan maaragtay aan lahayn vitamiinka ka dhamaaday nafaqadii ka dhamaatay oo ay ku dhahayaa maarata ma samayn karno oo kale waayo because resultigii micnihii ma wax fiican kama ma soo baxayaan marka waxay sameynayaan marka hore kubaareen sawirey kaa qaadayaan diigna way kaa qaadayaan oo maaragtay ah caafimaadkaaga fiirinayaan waayo cuduro waxaa jira haddii qofka uu leeyahay inayd ayagu timaha u sameynin ibdiga cudumada maarata xanuunada la yidhaahdo habatireska oo kale iyo marka haddaa cuduradaa leedahay timahaagu micnihii bixitaankooda waa iska result fiican ma yeelanayaan wa wa waa gartay marka operationkii baad gashay turkiga waa lagugu soo sameeyey timihii qeyb ka mid ah timo laga soo qaaday madaxaaga qeybtii kalea lagu beeray natiijadu maxay noqoto marka ha walaal resultigu hadda aniga maasha allah qof kasta maaragtay waxay yidhaahdaa aad bay timihi kugu soo baxeen inkastoo hadda maaragtay weli waktigii qofka loo qabanayay aan gaarin waxay kuleeyihiin dakhtariintu marka hore waad four months markaad gaartid baad arkaysaa result yar ilaa inta laga gaaray ayear year and half marka weli sanadkii ma dhammaanin bishaan soo next year april next year buu maaragtay i dhammaanaya sanadkii laakiin hadda so far inta maaragtay timihii hadda iisoo baxeen micnihii waa waa waa aad baan resultka lagu helay marka soomaalidu laba nooc bay bidaarta u taqaanaa mid good morning oo wejiga hore gasha iyo mid good by oo qofka markuu sii jeesto uun xagga xagga ka dhacdaanayso ma u kala soocan yihiin qolada turkiga ee samaynaysa timaha labada nooc mise waa meel kastoo ay kaa gashay samaynayaan maya meel kasta meel kastay samaynayaan meel kasta samaynaya waxa muhiimadda un waxa weeyaan waa inaad timahaagu adigu maaragtay ay leeyihiin meel laga soo maaragtay laga soo laga soo goyn karo maaragtay gadaasha dambe haddii timaha gadaashu bay adag intama fiicano adag yihiin way kaasoo korayaan way kugu beerayaan waxa haddaan kula kaftamo dad badan oo arrimahan ka faallooda ama ka hadla ama hadalhayntu baraha bulshada ku badatay soomaalida waxaa jira hadallo la isla dhex marayo oo ah ninka ragga oo kale haddii timaha loo soo sameeyo waa inuu isna ka tanasulaa wax kale
niyo horta arrintaa waa maqlay hore waan u maqlay ko nimada cilmaadeerna hadda waa iweydiiyeen arrintaa way caadi wey maar toos bay ii weydiiyeen marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaas waa iska barbaganda weeyaan qofka maarata ragidnimadiisu timaha laga soo maarata loo beeri kuma xirna waxaasna waa wax maarata hamayna dacaayad ay dumarku meesha ay geliyeen marka marka wa waa waxaas xalka ma jiraan baan dhihi lahaa anigu laba jeer baa liigu sameeyey waa markii labaad marka hore maraykanka liigu sameeyey markan waa markii labaad wax dhibaato ah oo maaragtay tima abuuritaanku waa actually ugu safe garaysan weeyaan waxaa ka daran kenyayaasha inta ka cunayaan oo maaragtay dadka dhaha maaragtay ma rabo inaan timaha soo beerto waxaa jira dhakhtariinta maraykanku waxay kusiinayaan maaragtay ku offer garaynayaan keniinyaal iyo koofiyad laser la iyo waxaasaa maaragtay ka ka dhib dhibaato badan timaha lagu abuurayo magaalooyinka ankara iyo istanbul ee dalka turkiga ayaa waxaa dadka degani ay kuu sheegayaan in tirada soomaalida timaha beerista u tagtaa halkaasi ay marba marka ka dambaysa sii badanayaan xasan cumar baafo waa saxafi deggan magaalada istanbul oo inta badan la kulma dadkaasi tima beerashada u tagaya dadka oo yurubta iyo america ka imaado timaha halkan loogu sameeya aada iyo aad ayay magaaladan ugu soo badan yihiin ayagoo raxan raxan u socda sidii afar afar shan shan ay u imaadaan magaaladan oo timaha ay u wada samaystaan ay u wada noqdaan hadda waxaa soo labeeyo waxa waxaa jirta dadka hadda ka imaanaya xamar xamar magaalada caasimada hadda ka imaanayo ayaga xataa waxay u badan waa imaadaan oo timaha hadda loo sameeyayo waxaa umalaysaa inay dadka yurub ay kasoo guursanayaan oo timihii ayagana samaysanayaan marka marka nin qurba jooga oo madax xiiran oo caag biyaha wato damba lama arki aad leedahay maya maya lama arkayo waa ayagoo waxaa arkaysaa ayagoo kulli hal mar intay soo wada samaystaan ayagoo afar shan ah goonkii in laga soo dakraa umalaysa u duuban aa arkaysaa magaaladan ku arkaysaa
marka qarash ahaan imisaa qofkii uga baxaysa dadka qaarkood laba operation ay galaan waa waa sanad iyo sanad kalaa loo dibdhigaa waa had midka bidaarta ilaa iyo gadaal ay furan tahay waxa waaye ninkaas horay ka buuxin kara shuhudihii looga baahnaa baashaan kale xataa timaha waxaa waxaa waxaa waxaa la xisaabaa timaha kun laba kun qofaa u baahan qofaa shan kun timihiis u baahan arkaysaa bidaarta loo saaraayo marka operationadii xataa laba mar qaarkooda laba mar galo qaar hal mar ay galaan qiimaha ku dhawaad ilaa laba kun iyo toddoba boqol dollar ninka ugu badan ninka ugu hooseeyana waxa waaye toddoba boqol sideed boqol wa marka macnaha waxay ku xiran tahay hadba timahaaga intay qaadanayso iyo siday iyo timaha iyo ugu yeelaan bidaartaada meesha intay laeg tahay ha iyo bidaartaada intay laeg tahay waa gartay aa loo qiimaya dadkan timaha loo sameeyo lix bilood gudahoodii ayaa uga soo baxdaa timaha ayaga oo bashaalay dimaashaad u imaaday magaalada kusoo laabtay waa arkaysaa marka waa badan yihiin soomaali badan baa hadda waddankan soo gashay un una timaado timaha iyo caafimaadka waxaa kaloo jira hadalhayn ku saabsanayd eh, in timaha la samaysanayo halis lagala kulmayo marka cisbitaaladan la tegaya ee dadka eh, daweynaya ama timaha u samaynaya eh, waa isbitaallo noocee ah ma isbitaallo waddanka laga aqoonsayo waaweynba mise waa meelo macamalaho qof dad gaara samaysteen ne waxay iskugu jiraan timaha sameyntooda horta inta uga- inta inta ugu badan waxa waaye isbitaalada privateka ugu badan oo lagu sameeya waddankan Eh, laakiin dadka sameeya waa dad waddankan oo lesan kule oo oo dakhtar weyn ah ilaa haddana wax caqabad dad kusoo gaartay ama wax ku noqday ilaa haddana ma arkin aniga waddankan sharciga ka jiro qof kasta iskama furan karo meel asoon lesan lahayn dhakhtar weyn uusan lahayn En dowladda aysan soo baarin iskama furan karo inuu meel furto dhakhtaraha iskama sheegan karo En, baafa waxaa kaloo jira eh, dad ti- bulshada magac ku dhex leh ama siyaasiyiin ha noqdaana ama ganacsata ha noqdaana oo la yaqaanay iyagoo maaragtay bidaar leh haddana maalin kale kaa soo horbaxaya iyagoo timihii usoo baxeen oo marka dhacdooyinka ma la kulantaan eh, turkiga sax waaye waa jirtaa niyo colaada waxaa jirta in xildhibaano iyo wasiiro halkan dayac dayactir u imaada si ay isku qurxiyaan waa jirtaa en waxaa jiro xildhibaano wasiiro iyo madax kale oo dowladda ugu shaqeeyo ama siyaasiyiin ama ganacsato ha ahaatee oo dayactir u imaada meeshaan isku qurxiya ayaga oo bidaar leh laba bilood laba laba bilood saddex bilood kadibna waxaa arkaysaa ayagoo timo fiican leh oo habaysano oo isqurxeeya ama waa kaasoo horbaxayan waa jirta iyadana taan waa jirta waa xaqiiqa wa marka waxaad leedahay eh, bidaartu waxay noqonaysaa taariikh oo qofkii bidaar horu lahaa ha ku tashan inuu bid- inuu biri isagoo bidaar lah aad arkaysid ha waa jirta hadda hadda hadda waxaa umalaysaa in operationadii hore laga gudbaayo dad- waxay soo saareen daawooyin oo timaha la marsanayo oo qofkiiba maalmo kadib asoo timihi oo ninkii bidaar lahaa arkaysa arkeen odoo asoo timile oo jeeg u jarantaa kaa hor imaanaya waa jirta iyadana doctor maxamed ayaa ku raacsan baafo in howshan timabeerista ay dad badan muuqaalkoodii madaxa wax ka beddeshay waa run way jiraan siyaasiyiinta siyaasiyiin aada u waaweyn oo markaa aanu hawsha timaha ku guuleysanay oo si aada iyo aada u qurux badnaaday timaha beerista kadib way jiraan marka dhalinyaro dumarka dumarka laftooda timaha way beeran karaan oo tima beerista waanu u samaynaa iyo siyaasiyiinta markaa aada magac ugu leh soomaalida oo hawshaas tima beerista boqol kiiba boqol aanu ku guuleysanay aadna dadku ay ugu hambeliyeeyeen markay arkaan quruxda iyo haybadda markaa ay hawshaasi u keento haddaba ma jirtaa dhibaato lagala kulmo tima beerista waa kan doctor maxamed oo mar kale ka jawaaba hawsha tima beeristu wax dhibaato ah oo ay qofka physiologically ama mentally ay u keenaysaa ma jiro tusaale ahaan xagga raganimada ama marka ad u eegto hawlaha xagga taranka oo kale wax dhib ah oo ay u keeni kartaa ma jiro dadka qaar waxay yidhaahdaan waxay keeni kartaa madax maska maskax ama madaxo madax xanuun badan hawshaas waxba kama jiraan haddii dhaktar fiican uu kuu beero oo welibana habkan la yidhaha ben ama qalinka lagu beerayo oo kale habkaa marka la isticmaalo waxaa aada u yaraanaya qofku wixii uu dareemi lahaa hawsha taranka waan sheegay hawsha qofku marka loo beero kadib nolol maalmeedkiisa caadiga ah sidii uu u ahaan jiray buu ugu soconayaa wax iska bedelayaa ma jiro ragga qaar ayaa noloshooda ku dhammaysta iyagoo bidaar leh oo aan qarsan haba u badnaadaano kuwa aan fursad u helin iyo kuwa aan soo gaarin wakhtigan timabeerashada casriga ah ay bilaabatay xilligan dambe qaar baa kula tacaala dawooyin si ay timo ugu soo baxaan inkastoo dhakhaatiirtu ay ka digayaan saamaynta dawooyinkaasi ay leeyihiin halka kuwo kale ay koofiyado xirtaan si ay u qariyaan waxaase jira rag isku kalsoon ama aaminsan in bidaartu tahay astaan raggu leeyihiin oo lagu faani karo fanaanka dalmaryare ayaa ka mida raggaasi oo hees gaaban oo bidaarta ku saabsan oo baraha bulshada la geliyey si aada loo daawaday qadka teleefonka ee magaalada minneabolis ee dalka maraykanka ayaan kula xiriiray waxaana ugu horreyn uu iga warramay waxa ku dhaliyey heestaasi miyow horta anigu totally waan kasoo horjeedaa mana umalaynayo inay igu dhalan doonto intaan noolahay inaan intaan turki tago qof islaameed tima laga soo gooyay in la ii saharo macnaha dadka bidaarta bidaarta waa qurux weeyaan saas darteed ayaa igu kaliftay anigii nin saaxiibkii cabaas la yidhaahdo oo isagana communitygeena dadka bidaartana ku jira inaan inaan inaan ka sameyno xoogaa yaroo joog ah oo hees ah oo xaqa lagu soo dhicinaya raggan marka maraheeda maraheeda dad iyadoo muusig la-aana noo tiraahdo nimbidaar le haddii mawlayen kugu beego boqol buu ragga deeriye boqol buu ragga deeriye gabadhyay habale hadduu ilaahay ku siiyo nin bidaar leh oo ilaahay kugu beego ha boqol buu ragga dheer gabaryahay habalaysa waa garta bulshadaada baashu waa qurux baashu waa qurux rag baana qaanaa xirtay markay heestaa maqleen rag xaafadahoodii laga soo ceydiyo xirtay baana qaanaa waa garta waa garta aad marka boqol baa ragga dheerna naga daaya maasaan oo turkiga la aadayo aad baa umahadsan tahay aad baa umahadsan doctor maxamed ayaa qaba in ragga bidaarta leh oo timo yeeshaa aysan dhibaato u keenin hase yeeshee ay sare u qaadayso un mooralkooda waxa kale oo hadda la ogaaday hawsha timo beeristu inay faa'iidooyin badan u keento xagga fikirka ama qofka emotionally yani qofkii markii hore is odhan jiray haddaad time layaal yeelan lahayd waad ka qurux badnaan lahayd sidan oo kale inay psychologicaly iyo ay u fiican tahay oo markaa researcheskii ugu dambeeyey ee la sameeyey waxay xaqiijiyeen in life styleka qofku markii timaha aan loo beerin iyo marka loo beero in life stylkiisa uu aada usoo kor ugu soo kacay
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay hawsha timabeerashada ragga bidaarta leh inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo barnaamijkan idiin soo saara halkanna idinkala socodsiiya bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
waxaad degeysanayseen barnaamijka ilayska v o a waxaa soo diyaariyey nalana socodsiinayay maxamed colaad xasan halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda gaaban waxaa inoo haysaa zaynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban jaamacadaha magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha dalka soomaaliya ayaa sanad kasta waxaa ka soo baxa kumanaan dhallinyaro ah inta badan dhallinyarada soomaaliyeed ayaa ka cawda shaqola'aan baahsan oo qaarkood sabab uga dhigaan inay tahriibaan haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii dhallinyarada shaqooyin loogu abuuri lahaa ma dowladda federaalka soomaaliya mise dhallinyarada ayaa looga baahan yahay in ay hal abuur iyo mashruuc shaqo loogu abuuri karo keenaan amaba la yimaadaan waa mowduuca ay doodeennu ku saabsan tahay toddobaadkan waxaana dooday gala qaybgalaya wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle muumin tuure cabdulaahi iyo maxamed cabdi awfaarax abwaan looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey wasiir muumin waxaa loo baahan yahay collective responsibilities oo afka qalaad lagu dhaho oo ah marka horeba in la sameeyo mas-uuliyad wadaree maadaama dowladdu aysan gaarsiisanayn heerkii la rabay ay tahay heer dhexdhexaada nan u socono markaas wadanka inuu shaqo dhallinyarta u siiyo sababtoo ah haddii la sameeyo qorshe ardada loo baahan yahay iyo baahida shaqo ee wadanka ka jirto markaasna kabacdi la qaato ardadii loo baahnay jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo wadanka dirtaan ugu badan iyo jaamacadda ummadda soomaaliyeed intaba iyo macaayida sare iyo dhammaan markaas dugsiyada kale ee waxbarashada bixiyo waxaa loo baahan yahay markaas in marka horeba la sameeyo qorshe qaran ee ay ka wada qayb qaataan dhallinyarada iyo wasaaradda shaqadii shaqaalaha iyo wasaaradda wasaaradaha markaas siibatan waxbarashada oo jaamacada ay quseeyaan iyo wasaaradda dhallinyarada loona gudbiyo markaasi dowlad goboleedyadii oo dhan ay kasoo qayb qaataan maxaa yeelay haddii aysan jirin maxay ahayd qorshe waxbarasho oo adag oo markaas ay fuliyaan dhammaan dadka maxay ahayd waxbarashada gacanta ku haayo sida macaahidda sare iyo jaamacadaha iyo maxay ahayd waalidiinta oo ardada gacanta ku haayo wax soo baxaya markaasi qorshihii loo baahnay aad baad u mahadsan tahay wasiir dibaan kugu soo laabanaya abwaan looyaan adigu aragtidaada iyay saaran tahay mas-uuliyadda in howsha ay jihayso ma dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira bise dhalinyarada qudhooda looga baahan yahay inay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursadaha shaqada iyagu ay ku abuuran lahaayeen hadday dhallinyarada soomaaliyeed is-abaabulaan ay ka shaqeeyaan wadaniyadda midnimada waxalaala wixii wanaag iyo horumar ku jirto tixgelinta halgamayaashii soomaaliyeed taariikhda dalka dowladnimada hadday ololaha intay qaadaan is-abaabulaan aniga waxaan qabaa in wax waliba sidii loogu talagalay ama horumar aan gaarayno wadamada horumaray aan hiigsanayno anigu waxaan qabaa doorka waxaa iskale lamber kow dhallinyarada soomaaliyeed baa laga rabaa inay la yimaadaan halabuur ay ku heli karaan shaqo halabuurkaasna waxa weeye inay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo nabadgelyada iyo wanaagga inay is-abaabulaan iswacyigeliyaan ka midoobaan taa haddii la helo waa la helayaa shaqooyinka iyo horumarka iyo tallaabooyinka dowladda waayo waxyaalaha kale waxay gelayaan lamber two lamber tree in maamul goboleedada iyo dowladda iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimahaas oo dhan markaas ayay boqolkiiba boqol noqonayaan mas-uuliyadda ugu weyn iyaday saaran tahay hadday iyagu arrintaas ay ka midoobaan oo iska wacyigeliyaan oo gacmaha isqabsadaan oo dhan uga soo wada jeestaan wixii ku keenaya shaqola'aan amni darro burbur ay ka midoobaan wax waliba waa hagaag
haddii aan dib ugu laabto wasiir muumin wasiir waad maqlaysa abwaan looyaan wuxuu ku doodayaa in mas-uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay dhalinyaradu inay iyaga hal abuur la yimaadaan oo aysan ahayn inay dowladda sugaan in shaqa ay u abuurto sidee baad u aragtaa doodiisa waxaan u arkaa dee dhallinyarada mas-uuliyadda noocaasa ma laha mas-uuliyadda noocaasa kow waxaa horta ahayd mas-uuliyad dowladeed waay tusaalehaan hadda eh, waxaa loo baahan yahay qorshaha waxbarasho ee dalka inuu ku xiran yahay qorshaha shaqo ee dalka looga baahan yahay inay isku xiran yihiin la rabaa waxaa loo baahan yahay marka marka allaan marka jaamacadaha ardada ay qaadanayaan marka horeba inay jirto waxaa loo baahan yahay oo in la barto ma farsama baahida koow waa prioritation wax la yidhaha in la sameeyo baahida nuugu daran ee waxbarasho cilmiga ka jirto ma mid farsama koow si shaqadii loo- loo helo ma mid caafimaad ah labo ma mid engineering iyo la xiriirta dhismo aha ma mid beero la xiriirtaa ma mid xanaano xoolo la xiriirtaa ma mid maamul la xiriirtaa ma mid dhaqaale la xiriirtaa ma mid siyaasaad iyo maamul guud dowlad la xiriirtaa baahida markaas jirto marka hore waa inay degsan tahay markaas la- la baawargareeyo oo la fuliyo jaamacadihii inta loo taga la yidhaahdo nuucan nuucan intaas ka badan ma qaadan kartaan laakiin hadda ma jirto waxaa la yidhi see xeero loo xagtaa ilkana ku nabad galaan waxaan u baahna in cilmiga iyo caqliga uu shaqeeyo qorshe isku xiran oo dhammaystiran oo kii maxay ahayd waalidiinta leh oo kii maxay ahayd ururadii waxbarashada leh oo kii dowladda kow ay ka tahay oo kii maxay ahayd ay du- ay ku- ay ka tahay maxay ahayd ganacsatadii sharcigiina asal uu yahay haddii sharciga la dhaqangeli karin uu iska xaansho noqdo wax micno ma laha haddii aysan jirin qorshahaas oo la dhaqangelin waxa imaana waxaad taagan Een, looyan waad maqlaysaa wasiir muumin wuxuu leeyahay waa in uu jiraa isku xirnaan iyo qorshe marka horeba ku aadan eh, waxbarashada si fursadaha shaqada ee guud ahaan iyo baahida jirta loo ogaado mas-uuliyaddana waxay tahay buu leeyahay mid ay leedahay dowladdu adiga sidee baad u aragtaa aniga waxaan u arkaa qorshaha in boqolkiiba boqol ee dowladda dhexe u dadaashay dhallinyarada doorkooda iyo qorshaha dowladda dhexena uu cad yahay diyaarna ay u tahay dhallinyarada soomaaliyeed inay helaan waxbarasho shaqooyin caafimaad iyo nabadgelyo intaba marka waxaa meesha moodaa laadlaadku wuxuu ka jiraa dhallinyarada soomaaliyeed ama ha la khaldo een, ama qabiil iyo waxyaalahaas qaarkood ha ku borgaraamsanaayeen ama dheemajkii intii burburku dhacay dhibaatooyin si kale ha u gaadheen dhallinyarada soomaaliyeed ayaan abaabulayn oo ka midaysnayn dowladnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka ardaygu markuu wax barto oo jaamacadda ka soo baxo waxaa laga rabaa inuu shaqo helo Een, shaqadaasna ma aha mid dowladda dhexe keliya mas-uuliyadeedu saaran tahay ee dhibaatada dalku ka digi waaye waa dhallinyarada dhallinyarada weeye waxa wacyigelinta u baahan waxa abaabulka u baahan waxa waxbarashada u baahan waxa shaqada u baahan waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed fadhiga ha ka kaceen hay soo abaabuleen dalka soomaaliyeed inuu la tartamo wadamada dayaxa koray ama horumaray waxaan siinayaa wasiir muumin horta abwaanka waa mahadsan yahay saaxiibkay aad ayaan u salaamayaa collective responsibility aa loo baahan yahay laakiin dowladdu waa sharciyadii wadanka u taagneed oo danihii ummadda iyo dantooda taqiinay waaye hod shaqa yaa bixi shaqa kow dowladda waxa shaqada bixi keligeed maaha Bu- businesska caadigaa shaqada u bixiyaa dowladdana shaqa bixiye waaye hay-adaha wadanka way bixiyaan yani way badan yihiin shaqada dadka bixiya way badan yihiin dad xataa business gooni aan hayno shaqaale caadiga bixiyo farsamayaqaanada way bixiyaan shaqada marka mid dowlad ay bixisay mid barefad caadiga uu bixiyo iyo mid hay-ad international ay bixiyaan iyo kuwa loo kale n g o inta bixiyaan inta way tahay laakiin waxaa laga hadlaa maxaa keenay in laba- intaasoo boqol arday inta soo baxdo nambar yar uu shaqa ka heli waaye muhiimadda in la fahmo intaas waaye waxaa keenay markii hore waxaa jiray qorshe sax oo aan lagu qaadanin yacni marka hore baahida jirta in lagu saleeya waaye waxaan loo baahan markii la qaato ardadiina jamca jaamacada ka bixi iska rabaan waxaan loo baahan soo baxaayo shaqadii loo baahan ma la helaayo haye abwaan looyaan maadaama dhallinyarada soomaaliya ay yihiin dad aad u fara badan waxaana bartay inay halabuur iyo een, qorshe ay shaqo abuur ku samaystaan inay la yimaadaan aad bay u fiican tahay halabuurka waa wax qaalaya taas aad bay u fiican tahay Een, dhali- ciddii la timaada halabuur ama shaqo lagu helayo ama qorshe dhallinyarada soomaaliyeed anfacayana markaas ayaa qorshayaasha dowladdu ay taabagal noqonayaan marka dhallinyarada soomaaliyeed doorkooda hadday qaataan aniga waxaan qabaa doorka dowladda dhexena inuu soo baxayo Een, ganacsatada soomaaliyeedna markaas wixii ma garanaysaa een, dhallinyarada soomaaliyeed anfacaya ama wixii iyagu garan waayana wa- aniga waxaan qabaa in loo tilmaamayo si caqabada ka taagan dhanka shaqada looga gudbo dowladuna ay u jihayso eh, nidaamka shaqada ee wadanka maxaa tallaabo la gudboon waxaan siinayaa wasiir muumin Eh, horta dowladda waxaan isleeyahay hadda jirta waxaan aad iyo aad u bogaadinaha waxaan isleeyahay waa dowladii dowladihii na soo maraayay tii ugu badneed ee dhallinyaro howlgeliso waad ogtihiin barnaamijka gobolka banaadir saddexda kun kii shanta kun waa ogtihiin intaasoo dhan mar dhiirigelin arrin loo samaynayo laakiin muhiimaddu maxaa waa waxaa la yidhi haddii madaxu ku cuncuno yacni ood lugta xoqatid weli madaxii cununkiisa waa kuu taagnaanaa waxaa loo baahan yahay marka dowladda karaankeeda way samaysay Eh, waana aaminsanahay in allaale intii karaankeeda inay samayn doonto laakiin laakiin waxaa loo baahanya meesha mas-uuliyad wadareeda la rabaa waxaa loo baahanya marka waxa la qaadanayo horta kow tayada waxbarashada in la as- asalka laga dhigo yacni marka waa in baahi shaqo ee wadanka jirto lagu saleeyaa qorshaha waxbarashada labadaas qorshe oo laisla falgalo lana fuliyo maskaxduna ay shaqaysa fikrad abuurna la yimaado oo ma- oo mega projects waaweyn wadanka haddii yima- ayaa dhibaato loo gudbi karaa oo si guud oo dowladda iyo ganacsiga iyo private sectorka ah iyo maxaahad guud ahaan dadka elitiska ama waxgaradka oo dhan ah qodobadaasoo laysku daraya wax loo gudbi karaa saan aaminsanahay abwaan looyaan adigoo soo koobaya gabagabada doodaan isla soo gaarnay xalku muxuu ku jiraa baad is leedahay Een, hadda dhallinyarada soomaaliyeed tusaale haddaan soo qaato intii hadda dugsiga sare intixaanka gashay een, koob iyo soddon kun marka koob iyo soddon kun haddii intay gacmaha issaartaan dhahaan dowladda federaalka aan shaqo ka rabnaa shaqo uga fadhinaa xilliga lagu jiro ma dabooli karto baahida dalka meesha waxaa loo baahan yahay een, maskax iyo halabuur iyo caqli waxaa laga rabaa dhallinyarada soomaaliyeed maadaama ay waxbarteen kuwa waxbarta inay la yimaadaan qorshe ay ku shaqayn karaan Ee, dowladda qorshayaasheedu sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda beeraha qaabkii wax soo saar loo samayn lahaa loo jahin lahaa dhallinyarada soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ay uga faa'iidaysan lahaayeen da- wadanka barwaaqa sooranka Ee, qorshaheedu waa yaallaa qorshaheedu waa cad yahay laakiin waxaa laga rabaa dhallinyarada soomaaliyeed inay la yimaadaan qaabkii ay uga bixi lahaayeen culayska saaran waxayna uga bixi karaan halabuur qof kastoo dhallinyaro soomaaliyeeda oo waxbartay waxaa laga rabaa inuu la yimaado halabuur maxaa shaqo ka abuuri kartaa maxaad ku dhaqaaqi kartaa taas hadday fikraddaa la yimaadaan ay ku fekeraan boqolaal halabuur iyo boqolaal shaqaa la heli karaa dhibaatadana waa laga gudbayaa dad kalaaba shaqo heli kara oo aan dhallinyarada ahayn baan aniga aaminsanahay xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay gala qaybgalay wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle muumin tuure cabdulaahi iyo maxamed cabdi awfaarax abwaan looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed inta doodaan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ba umahadsan tahay saynab abuukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatanna waa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha waxaa noo haya waryaheenna maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a caalimiinta kooxaha kubadda cagta ee westham united everton iyo arsenal cimrigooda macalinimo ee kooxahaasi muddo intee la-eg ayaa ka harsan sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee horyaalka waddanka talyaaniga aanse ku bilaabo kulamadii ugu xiisaha badnaa ee horyaalka waddanka ingiriiska habeenkii xalay ahaa kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo sheffield united ayaa ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee sheffield waxaana ciyaartaasi ay kooxda sheffield la hormartay laba gool ha yeeshee manchester united ayaa toddoba daqiiqo gudahood saddex gool ku dhalisay macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta ee manchester united alex ferguson ayaa waxaa la arkayay isagoo aad u faraxsan una sacbinaya kooxdiisa uu malaha u haystay in ay saddex dhibcood ka qaadan doonto sheffield mase dhicin daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta markii la gaaray ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee sheffield united ayaa goolka barbaraha ee saddex iyo saddexda uu kaga dhigay ciyaarta u suurageliyey kooxda kubadda cagta ee sheffield united min hal dhibic ay labadaasi kooxood kala qaateen waxaa la isweydiinayaa macalinka kooxda kubadda cagta ee manchester united uligana solshire kooxda kubadda cagta ee manchester united shaqada ma keeri doonta kooxda kubadda cagta ee westham united ayaa gurigeeda lagu garaacay waxaana ka badisay kooxda tottenham oo toddobaadkan uun soo shaqaalaysay murinho inuu macalin u noqdo kadib markii ay shaqada ka erisay bojetino kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba oo maalmahan guuldarrooyin la daalaadhacaysay ayaa kulankii koowaad ee murinho waxa uu ahaa mid guul ku dhammaada oo saddex gool iyo laba ayaa tottenham ku badisay kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo ku ciyaaraysay gurigeedana waxaa lagu celiyey bareeja labiyo labaha kooxda kubadda cagta ee southampton ayaa sidaasi yeeshay waxaana taasi ay keentay macalinka kooxda kubadda cagta ee arsenal taageerayaashiisu in ay ku oriyaan kooxda kubadda cagta ee liverpoolna waxay crystal balas kaga soo badisay laba gool iyo hal oo weliba daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta ayay goolka guusha dhalisay kooxda kubadda cagta ee liverpool kulamo badan oo ka tirsan horyaalka waddanka ingiriiska xil ciyaareedkan liverpool goolasha guusha waxay dhalinaysay xiliyada ugu dambeeya ee ciyaarta waxaana dadka ciyaaraha kubadda cagta ka faalloodahay leeyihiin kooxdu marka ay daqiiqadaha ugu dambeeya guula gaarto kulamo aanay mudnayn inay badiso waxa ay sansaan wanaagsan ka bixinayaan hanashada horyaalka waddanka ingiriiska marka la eego kooxihii hore u soo qaaday koobkan oo kulamada ay ka taalo guulaysan jiray kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gurigeeda kula kulantay chelsea waxaa la odhan karaa kulankii ugu wanaagsanaa islamarkaasina kubad isu dheelitiran lasoo bandhiga ayuu ahaa kulankaasi kooxda manchester city ayaa ku badisay laba gool iyo halwalow markii ugu horeysay taariikhda intii uu macalin guardiola kooxda manchester city macalin u ahaa ay noqotay markii koowaad ee gurigiisa kubadda in ka badan intay kooxdiisu ay haysatay laga haystay oo chelsea ay sidaasi yeeshay macalinka kooxda kubadda cagta ee chelsea franka lambardna waxa uu ciyaarta dabadeed sheegay in ciyaartooydiisu ay haatan dhabihii wanaagsanaa cagta saareen taasina ay keeni karto mustaqbalka dhow in ay manchester iyo kooxaha kale ee la midka ah ay soo ciriiriyaan macallimiinta kooxaha kubadda cagta ee arsenal westham united iyo everton ayaa waxaa la leeyahay wax ay qarka u saaran yihiin in ay shaqadooda waayaan macalin baregrini oo macalin u ah kooxda kubadda cagta ee westham united ayaa kooxdiisu guuldarrooyin la daaladhacaysa waxaana warar soo baxay ay sheegayaan macalinkaasi in haatan ay kooxdu doonayso inay shaqada ka eliso taa beddelkeedana ay keensato macalinka kooxda kubadda cagta ee sheffield united halka kooxda kubadda cagta everton macalinkooda marco silva isna la leeyahay kooxdaasi uu qarash fara badan uu geliyey waxa uu ka soo dhalaali la'yahay in ay kooxdu guula gaarto waxaana taasi ay suuro gelin kartaa isna inuu shaqadiisa waayo hase ahaatee macalinka la hadal hayo taageerayaashiisu ay ku orinayaan islamarkaasina dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ay dalbanayeen in shaqada laga eriyo ayaa waxa uu yahay macalinka kooxda kubadda cagta arsenal unai emry ciyaartii ay la yeesheen kooxda southampton markay dhammaatay taageerayaashu waa ay ku oriyeen oo ay ku qayliyeen waxay dalbanayeen macalinka in shaqada laga eri oo waagu aanu u baryin laakiinse taasi ma aanay dhicin ilaahi hadda inkastoo aan la ogeyn saacadaha soo socda inuu macalinkaasi sii joogi doono iyo in ay kooxdu ku far adaygi doonto macalinku inuu kooxda alla sii joogo dhinaca iyo waddanka talyaanigana kulamadii ugu dambeeyey haddii aan jalleecno kooxda kubadda cagta ee laziyo ayaa muujinaysa inay soo awoodaysanayso waxayna kooxdu laba iyo hal habeenkii xalay ahaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee sosolo kaalinta saddexaad ee horyaalka dalkaasi ayay soo gashay maalintii sabtida ahaydna yuventus ayaa atlanta soo dardartay oo saddex gool iyo hal kaga badisay weliba waxaa ka maqnaa ciyaartaasi christiano ronaldo oo aan kooxda yuventus u ciyaarin laakiin looma dhutin oo xidigaha kale ayaa kooxda guula u keenay kooxda kubadda cagta inter oo daba joogta yuventus oo leh hadda aad guulaysato anna kaama harayo ayaa waxa ay saddex gool iyo waxba kaga badisay kooxda yuventus ay isku magaalada yihiin ee torino waxaana taasi ay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta yuventus horyaalka dalkaasi ay soddon iyo shan dhibcood ku hogaaminayso halka inter ay leedahay soddon iyo afar dhibc laasiyana ay leedahay toddoba iyo labaatan dhibcood roma ayaa kaalinta afaraad horyaalka waddanka talyaaniga fadhisa dhegeystayaal xubinta ciyaar waa naga taabtanee kulan dambe waa mascadoo idile sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ba ayuu umahadsanyay maxamuud mascad oona la socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha isagaana u dambeeyey idaacaddayadii galabnimo inta haddii la idhaahdo caawa toddobada aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo ah maxamed cabdi caashe ibraahim caashacuud iyo dhammaan saaxiibada v odan la sidaas iyo galab wanaagsan
This is VOA News.